subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o oo idinka imanaysa washington
waa subax jimcaha bisha februaayo waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bog iyaga v o a somali com afrikada bari saacadu waa lixdiiyo barhkii subaxnimo saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka ka maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xalay saxeexay sharciga doorashada laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxeexo sharcigan waxaa si rasmi ah loo oggolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan xanuunka coronavirus xubintii amuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan haddii ilaahay idmo marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxeexay xalay sharciga doorashada qaranka oo ah sharci si weyn looga sugayay dowladda soomaaliya inay meel mariso ka hor inta aysan doorasho ka dhicin soomaaliya sharcigan doorashada ayaa ka kooban konton iyo siddeed qodob waxaana uu sharciyeynayaa maamulka doorashada diiwaangelinta codbixiyayaasha xisbiyada iyo qaabka ay uga qaybgelayaan doorashada tirinta codadka iyo maamulka natiijada codbixinta iyo qodobo kale qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ayaa ah qodobka tobnaad oo ka hadlaya nidaamka doorashada oo ah nidaamka matalaadda kuraasta baarlamaanka ee aqlabiyadda ah oo ku salaysan tartanka halkii kursiba gaarkii loo dooranayo iyadoo lagu kala baxayo cod haldheeriya sharcigan cusub waxaa bishii disembar ee aynu soo dhaafnay saxeexay meelmariye aan dhehe aqalka baarlamaanka ee hoose ee soomaaliya sidoo kale waxaa ansixiyey aqalka sare siddeedii bishan febraayo ee aynu ku jirno waxaana uu dhaqan galay xalay oo uu saxeexay madaxweynaha soomaaliya kiisaska cusub ee xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ayaa maanta oo jimcaha kordhay kadib markii labadii maalmood ee u dambeeyey uu yaraaday laakiin tiradani waa tii ugu yaray ilaayo bishii bilowgii bishan janawari saraakiisha caafimaadka ee deegaanka hubay ayaa sheegay afar boqol iyo koob iyo toban qof oo cusub oo jimcihii fayraska laga helay waxaa kale oo la sheegay inay boqol iyo shan iyo toban qof oo kale ay u dhinteen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa khamiistii sheegtay in tirada dadka qaadaya xanuunkani ay sii yaraanayso laakiin waxa ay hay-addu ka digtay inaan dhulka la isdhigan hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka uu xanuunkani soo ritay meelaha ka baxsan shiinaha ay aada u yar yihiin laakiinse ay dhici karto in ay xaaladdu sidaasi iska beddesho koonfurta kuuriya ayaa lagu soo sheegay in koob iyo konton qof oo kale uu xanuunkani ku dhacay tirada guud ee u jiifta fayruskana ay iminka gaadhayso boqol iyo labaiyo konton qof magaalada dago ayaa u ekaatay xerajin kadib markii dadka deegaanka loo sheegay in aanay guryahooda ka soo bixin iyada oo shan iyo soddon qof oo cusub xanuunkaasi laga helay subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a-da madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay waxa uu saxeexay sharciga doorashada kadib markii uu soo maray labada aqal ee baarlamanka haaruun macruuf ayaa inoo haya warbixintaasi
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay saxeexay sharciga doorashada xilli ay socotay munaasabadda xiritaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya inta uusan madaxweynuhu saxiixin waxaa hadlay ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo madaxweynaha ku soo dhoweeyey saxeexa sharciga
laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxeexo sharcigan waxaa si rasmi ah loo oggolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
sharcigan ayaa tilmaamaya qabashada doorashooyinka dhici doona iyo qaabka loo qabanayo sharci ahaan waxaa kaloo sharcigu awood siinayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka inay lahaadaan mas-uuliyadda qabashada doorashada sharcigani waxa uu dhigayaa uu oggolaanayaa habka doorashada loo yaqaano horreeyaa hela taasi oo ah in musharaxa helaa cod aqlabiyada uu helo islamarkaana uu guulaysto guddiga doorashada ayaa hore u sheegay inay diiwaangelin samayn doonaan islamarkaana kuraasta baarlamaanka la kala geyn doono gobollada kala duwan ee dalka iyadoo lagu salaynayo hannaan isku dheeli tiran oo ka turjumaya mujtamaca soomaaliyeed hase yeeshee waxay su'aali ka taagan tahay in sharcigan lagu salayn doono doorashadan soo socota oo ay haatan naga xigto hal sano oo keliya hase yeeshee guddoomiyaha guddiga doorashada qaran xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yerey waxay goor hore waraysi ay siisay idaacadda v o a ku sheegtay inay muhim tahay in dalka soomaaliya ay doorashadu ka dhacdo islamarkaana ay shacabku wax soo doortaan ma joogi karno sirkalkan ziirada ah derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuun hor yaallo wax macquula ma aha muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxaa waaye inuu doorto qofka uu rabo asaga si uu beri ula xisaabtamo haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin xildhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo qaylada ay hadda uun ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga haliigu bedelay iyo anaa aadaaya iyo kan kuma fiicnaa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanayo marka ummadda soomaaliyeed hadday rabaan in ay ay horumar gaaraan hadii ay hadday rabaan in ay dowlad democaraatic a gaaraan haddii ay rabaan inay adduunka la jaan qaadaan haddii ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xagjirkaan na laynayo oo ummaddeena halmar shan boqol oo qof meel ku dilaayo haddii la rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada qofka inuu xaqiisa exercise gareeyo oo codkiisa baxsado haddii kale kun kun ha naloo dilo yaanan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo carara ha laga hadlo hase yeeshee khubarada siyaasadda soomaaliya falanqeeye ayaa ku doodaya in doorasho ka dhacda dhammaan dalka oo dhan ay u baahan tahay inay marka hore heshiiyaan islamarkaana ay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo maamulada kala duwan ee ka taliya gobollada dalka haaluun macruuf ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd saxeixa uu madaxweynaha soomaaliya saxeixay doorashada
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda voice of america dowladda shiinaha ayaa sheegtay in markii ugu horreysay uu hoosu dhac weyne ku yimid kiisaska cusub ee xanuunka koronafirus oo dalkaasi ay uga dhinteen tiro ka badan laba kun oo qof ilaa bishii disembar warbixinno ay v o a iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan waxa ay noo haya oo soo koobaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyada oo tirada dadka u dhintay xanuunka koronafirus lix marka laga reebo ay khamiistii gaadhay laba kun oo qof uu dhammaantood ku dhintay shiinaha gudihiisa ayay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sheegtay inay bijiin qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ku joojinayso fiditaanka xanuunkan oo iminka loo bixiyey covid sagaal iyo toban isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada jineefa ayuu michael ryan oo ah agaasimaha guud ee barnaamijka arrimaha degdega ah ee hay-adda caafimaadka w h o uu ku ammaanay dadaalka uu shiinuhu ugu jiro daryeelka uu siiyo dadka bukaanka ah oo inta badanna ah wakhti dheer waa kan isagoo arrimahaasi michael ryan ka hadlaya casharada laga bartay hubay iyo wuhan ayaa laga dhaqangeliyey deegaanada kale dadku daaweyn hore oo deg deg ah ayay helayeen tani waxay wax ka taraysaa in ay yaraadaan dadka u dhimanaya xanuunka dowladda shiinaha ayay ku adkaatay inay xakameeyaan fiditaanka fayruskan tan iyo markii lagu arkay magaalada wuhan ee caasimadda gobolka hubay gobolka oo dhan ayaa la xidhay iyada oo la joojiyey inay wax baabuur ahi soo galaan kana baxaan magaalooyinka kale dhaqdhaqaaqa ayaa aad loo xakameeyey silvia bryan oo ah agaasimaha diyaargarowga xanuunada fidaha ayaa sheegtay in xakamaynta iyo mamnuucidda socdaalka ee shiinuhu sameeyey ay wax weyn ka tartay in la helo wakhti dheeraad ah iyo in la yareeyo inuu xanuunku u gudbo meelo badan oo caalamka ka mid a iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri casriyeyntan waxay muujisay in tallaabooyinka xadidaadda dhaqdhaqaaqa ee shiinuhu uu qaaday ay dib u dhigeen faafitaanka xanuunka laba ama saddex maalmood gudahood shiinaha dhexdiisa iyo dhowr toddobaad meelaha ka baxsan shiinaha khamiistii ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka shiinuhu sheegay in kiisaska cusub ee xanuunku ay hoos u dhaceen isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in habeennimadii bishii febraayo sagaaliyo tobankeedii tirada kiisaska xanuunka ee la xaqiijiyey dhammaan gobollada iyo magaalooyinka oo dhan ay ahaayeen lix iyo konton kun saddex boqol iyo saddex kiisaska ugu daraa waxay ahaayeen laba kun iyo sideed iyo toban ayuu yidhi halka kiisaska soo kordhay ee laga shakiyey marka lagu daro ay gaarayeen afar iyo toddobaatan kun shan boqol iyo lix iyo toddobaatan lix iyo toban kun boqol iyo shan iyo konton qof ayaa cisbitaalada ka baxay oo bogsaday hay-adda caafimaadka adduunka ayaa soo dhoweysay dadaalkan laakiin agaasimaha guud ee hay-adda ayaa sheegay inaan la gaarin xilli la isdhigto iyadoo ay weli jirto khatara in xanuunka uu ku fido adduunka meelo badan oo ka mid a isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in marka laga yimaado shiinaha inay jiraan kun iyo lix iyo toddobaatan qof oo xanuunku ku dhacay lix iyo labaatan dal toddoba qof ayaana u dhintay iiraan shan qof ayaa xanuunku soo ritay tanina waa warbixintii ugu horreysay ee iiraan ka soo baxda caalamka ilaa koob iyo toban qof oo ku jiro qof joogay kuuriyada koonfureed laba qof oo iiraaniyiin ah iyo qoys ka koobnaa nin iyo xaaskii oo dad waaweyn ahaa lala socday markab dalxiis ah ayaa u geeriyooday xanuunka saraakiisha caafimaadka jabaan ayaa markabkan dalxiiska ah iyo dhammaanba rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa ku haysay badda kadib markii qof kaga degay hong kong lagu arkay xanuunkan lix boqol oo qof oo rakaab ah ayaa khamiistii la filayay in laga dejiyay markabka kadib markii shan boqol oo ka mid ah laga waayay fayruskan iyo calaamado muujinaya toona boqol iyo konton qof oo u dhashay australia ayaa ka degay magaalada darwin subaxnimadii hore ee khamiistii dhammaantoodna waxaa la geeyey xarun lagu haynayo afar iyo toban caanamaal saraakiisha magaalada camberia ayaa sheegay in dadka ajanabiga ah ee u socdaalay shiinaha aanay australia soo geli karin ilaa iyo siddeed labaatanka bishan februaayo mahadsanid cabdixaafid cali ismaaciil oo warbixintaasi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus inoo soo koobayay
tartanka murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka ayaa sii kululaanaya doodii dhacday habeen hore ayaa duqii hore ee magaalada new york michael blomberg si weyn loo bartilmaansaday hase yeeshee blomberg oo ah isaguo nin maalqabeen ah waxa uu telefishinada ka buuxiyey xayeysiisyadiisa oo muujinaya inuu yahay ninka bedeli kara madaxweyne donald trump warbixin uu diyaariyey jim malon waxaa inoo haya haaruun macruuf doodii ugu dambeysay ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg waxa uu muuqday inuu ku dhacay god ay libaaxya ku jiraan musharaxiinta weerarka ku qaaday waxaa hogaaminaysay senataradda laga soo doorto gobolka massachusetts elizabeth warren waxa ay tiri waan taageeri doonaa musharax kasta oo ay dimuqraadiyiintu doortaan laakiin waa inaad tan ila fahamtaan xisbiga dimuqraadigu waxay qaadanayaan halis weyn haddii bilyaneer ismooda inuu dadka ugu muhiimsan yahay aan ku beddelno bilyaneer la mid ah culayska siyaasadeed ee haystay michael bloomberg waxaa kaloo ku soo biiray ninka haatan hogaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga oo ah senatarka laga soo doorto gobolka vermon berni sondres waxaan annagu magacooda ku hadlaynaa dadka dhahaya waan ka daalnay bilyaneerada la midka ah michael bloomberg oo dhaqaalahoodu sii naaxay iyadoo dhinaca kale nus milyuun qof ay waddooyinka jiifaan michael bloomberg isagu waa uu istifaacay waxaana uu muujiyey inuu xisbiga dimuqraadiga uu midayn karo islamarkaana ay xafiiska kala wareegi doonaan madaxweyne donald trump bisha nofembar ee soo socota waxa uu yidhi waxay ila tahay laba su'aalood ayaa ina hor yaalla caawa mid waxa weeyaan yaa ka guulaysan kara trump tan labaadna waxa weeye yaa shaqada qaban kara haddii aan aqalka cad tegno waxaan ku doodayaa inaan anigu ahay musharaxa labada mas'uuliyadood ka soo bixi kara michael bloomberg ayaa boqolaal milyan oo dollar ku kharash gareeya telefishinada si uu isku xayeysiiyo isagoo isku muujiyey inuu yahay nin meel dhexaad siyaasaddiisu ay tahay islamarkaana lagu beddelan karo berni sondres hase yeeshee hantidiisa tirada badan iyo tartanka oo uu goor dambe soo galay ayaa bartilmaameed uga dhigtay berni sondres waxa uu yidhi senator benni sondres waxaannu nahay dimuqraadiyad ma nihin waddan ay u taliyaan koox yar oo tujaar ah ma iibsanaysid doorashadan hase yeeshee istiraatiijiyada uu ciyaarayo michael bloomberg ayaa ah inuu ka faa'iidaysto xaaladda aan sugnayn ee ka dhex taagan xisbiga dimuqraadiga ee ah cidda ku guulaysan doonta tartankan sidaasi waxaa ku doodaya falanqeeye jim kasler isagoo ka hadlaya michael bloomberg waxa uu yidhi inuu isa soo sharaxo waxay ku xidhnayd inuu tartanku noqdo mid dhooqaysan oo qasan waana sida dhacday haddii aynu eegno shaxda musharaxiinta haatan isaga gacanta uguma jirto hase yeeshee wuxuu isku muujinayaa inuu haysto fursad fiican michael bloomberg isagu waxau isku muujinayaa inuu yahay nin siyaasaddiisu meeldhexaad tahay islamarkaana dadka wax kala dooranaya ee xisbiga dimuqraadigu ay door bidi karaan laakiin marka ay noqoto musharaxiinta siyaasaddoodu tahay dhexdhexaadka ma aha kan keliya sida ay ku doodayso juli bays oo u shaqaysa hay-adda associated press waxaa ka mid ah joe biden amy corobager bete butejij oo doonaya inay ka soo dhex baxaan kooxdaasi dhexdhexaadka siyaasaddoodu tahay waxay ila tahay inuu qaybtaasi ka dhigay mid ay musharaxiintu ku badan yihiin markii uu tartanka soo galay xilligan dambe michael bloomberg kama qaybgelin tartamadii ugu horreeyey ee ka dhacay iowa iyo new hampshire waxaase uu si weyn isugu hadlaynayaa inuu codad badan ka heli doono marka loo tartamo doorashooyinka afar iyo toban gobol oo ah maalinta bisha maarso ay tahay saddex laguna magacaabo super tuesday sidaasi waxaa ku doodaya falanqeeye john fortier waxa uu yidhi dhab ahaan sida musharaxiinta kale loo tijaabiyey isaga looma tijaabin waxa uu haystaa meeluu calankiisa ka taago oo uu codka u tartamo laakiin hadda ma cadda inuu heli doono codadkaasi waxay ila tahay inuu fursad haysto maadaama uu lacag badan ku fadhiyo laakiin weli ma ogin inuu ka soo bixi karo imtixaanka iyo tijaabada la marsiiyey musharaxiinta kale ee la midka ah telefishinada maraykanka waxaa qarqiyey xayeysiisyada michael bloomberg hase yeeshee musharaxiinta ay ishayaan waxay su'aal ka keenayaan in la dooran karo marka la eego sida uu u hadlay doodii u dambaysay
warbixintii uu diyaariyey ji molone haaruun macruuf ayaa inoo soo jeedinayay iminkana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka xaaladda siyaasadeed ee dalka liibiya ayaa u muuqata mid mugdi sii gelaysa dalkaasi waxaa ka jira khilaaf xoog leh oo u dhexeeya dowladda caalamku aqoonsan yahay iyo xoogaga uu hogaaminayo jenaraal khaliifa xaftar haddaba si aannu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka liibiya iyo xaaladda dalkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida islaamka xaaladda liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan laakiin xaaladda ugu daran hadda maraysa waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeeyo inuu ka bilowday dagaalka sokeeyan waxa u sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jaranaalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa libiya howlgalkii ugu magac daray karaamo karaamada libiya lagu soo celinaya ugu daray dadku waxau kala qaybsameen qola raacsan iyo qola kasoo horjeeda dadka ugu badan oo kasoo horjeeda waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah weliba ha u badnaadeen qolyahan akhwaan muslimiinka dagaalo badan baa ka dhacay barangazi oo lagu hobtay dhibaatooyin badan baa ka dhacay barangazi oo waxyeelo weyn gaasisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada wuxuu beegsanaya xooga islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah waxaa kamid ahaa qola la dhaho shuura qola la dhaho rafatullahi saxaan iyo katiibat ansaar marka dagaal weyn baa ka dhac cidnana kuma kala adkaan dagaalka weli waa socdaa dhanka kale dagaalka u gudbay caasimada tribul u gudbay laba bilood ka bacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii karaamo u magac daray ayaa lagaga dhawaaqay tripoli howlgal loogu magac fajr libiya waxaa ku madaysnaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn baa ka dhaca meesha elgoorka waa kii laisku qabsaday oo dhibaata ka dhacday meesha kooxaasna waxaa kamid ah kooxyaha lo- lagu magacaabo qacqaac iyo sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda zentan la dhaho marka dhibaato weyn baa ka dhacday cidnana kuma kala adkaan saas weye waxaan lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dowladda turkiga ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab tayyib erdogan ay ku baaqday in ay hiil iyo hooba taageero la garab istaagayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay dalka liibiya haddaba maxay tahay danta ay dowladda turkigu ka leedahay dalkaasi liibiya waxaa inoo faahfaahinaya cabdinuur daahir oo ah cilmi baare ka tirsan telefishinka caalamiga ee dalka turkiga ee t r t labadan ayaa ugu muhiimsan danta koowaad waxa ay tahay libya waa wadan qani ah dhanka shidaalka iyo dhanka resourceska uu haysto iyo asagoo u dhow dalka turkiga loo yaqaano badda mediterraneanka adduunku hadda isku haysto turkiga iyo wadamo badan oo greega iyo israel iyo masar iyo italia talyaaniga iyo greega isku haystaan oo shidaal laga qodayo libyana waxay noqotay meel qayb ka ah murankaas turkiguna waxa uu rabay inuu xiriir la sameeyo dowladdan ay isu dhow yihiin oo isfahmi karaan oo gacansaar ay la leeyihiin sidaas darteedna ay ugu suurto gasho inay turkigu wadaxaajoodka badda ay uga jiraan ay libiya ayaka ay ay gacansaar lay lahaato qodobka labaadna waxa ay tahay dowladda libiya waa dowladda laga ictiraasay caalamka oo u n ka ama qaramada midoobey ay soo dhistay in ninka hogaami kooxeedka waddanka uu qabsadana macnaheedu waxa ay tahay hadafkii dadka libiya awal hore ee hogaami kooxeedkii weynaay kadaafi ay ku rideen inaan la gaarin ay tahay kadaafi hore kadaafi cusub ku bedel marka in dowladda ama dadka libiya rabitaankooda la muxuu ahay la tixgeliyo oo wadahadal iyo si nabada wadanka lagu maamulo ayuu turkigu rabaa magarad inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka libiya waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya faysal mukhtaar oo ah qoraan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan maraykanka waxyaabo badan baa horta la odhan karaa inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay ay samaysay hanan weyday horta waa kow waa sabab amni darro meesha ka jirta oo oo hubkii uu iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yani kataaib badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-urursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo oo ciidankii hore ka hadhay oo iyagana lagu tuhmayo inay kadaafi ay dadkii ka hadhay ay yihiin oo iyaga laftigoodu dee amnigooga intay u cabsadeen waayo dadka la taarget gareeyo mar walba lagu tuhmo kadaafi inay ka hadheen oo ay nidaamkiisii yihiin kamid a marka waxyaabahaasoo dadkaasoo iska soo wada horjeeda oo isku fikirba ahaynba iska hor imaadada dhex maraya iyo xukuumad rasmi oo dee meeshii amnigii hayso oo wadankii hanata oo jirin waxyaabahan keenaya khilaafka badan de kulley khilaafudiimada xun baa laisku khilaafaa marka wax weyan waxa laisku khilaafaya waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira betroolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo de lacag yani cash flow iska socda oo wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii baa maaragtay dee qolo walba dhinaceega inay maaragtay siday rabto u maamusho oo ay ay rabtaa intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
mahadsanid xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha islaamka halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america cabdi xaafid maxaa inoogu xiga
iminkana dhegeystayaal waxa aynu eegeynaa maadaama aynu ku jirno gabagabadii idaacadda heestii xabiib sharari
saacaddii subaxnimona waxaa ku soo xiraynaa heestaasi xabiib sharaabi uu inoo qaadayey waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruufa iyo cabdixaafid cawil ismaaciil intaaynu ku kulmi doonno idaacadda duhurnimo nabadgelyo
Siva.